mar kale wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad aan u maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tijaabi codkaaga dhegaystayaal barnaamijka intaana gudaha gelin waxaan ku daafuranaynaa mid ka mid ah kaalmaha suugaanta heestii social mediaha deeqo afra intaas haddaan uga gudubno codkii baxsanaa deeqo afra dhegeystayaal waxaanu gudagelaynaa barnaamijkii tijaabi codkaaga ee idaacadda raadiyo cadaado dhegeystayaal odinla socodsiinaya anigoo ah nadka galabtaya dhegeystayaal barnaamijka waxaa kusoo qaadanaynaa kaalmo suugaaneed inkastuu yahay codkaaga tijaabi dhegaystayaashana ay nagala qayb qaadanayaan ama fariin noogu soo dirayaan lambarka gaaban ee siddeed afar afar oo dhegaystayaasha noogu dirayaan amis m s n kooda waxayna naga soo wici karaan lambarka furo toddoba sagaashan iyo toddoba aan dhehe furo toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix waa furo toddoba eber laba sagaashan iyo toddoba lix lix ay dhegeystayaasha nagala soo qayb qaadanayaan waxaad nagala socotaan dhegeystayaasheena caalamkana waxay nagala jaan qaadayaan baarta internetka ku leenahay w w radio cadaado dot com dhegeystayaasheenna ku nool cadaado iyo deegaanooyinka ku dhadhana waxay naga qayb qaadanayaan waa f m ka eight eight point five dhibic shan ansiiyo dhegeystaha ugu horeeya ee qadka telefoonka soo gala halo asalaamu calaykum halow dhegeysta waan ka cunnahay dhegeystaha sii qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaashaadana mar kale ugu celiyo lambarka ay naga soo qayb qaadanayaan galabtay waa waa furo toddoba eber laba sagaashan iyo toddoba lix lix ama fariin qoraaleed noogu soo dir lambarkaas afar sideed afar afar aan dhehe sideed afar afar ayay fariimaha noogu soo diri karaan dhegeystayaashana live streamka nagala socda
sida galowga foorya adigaan ku goobo ugodoomay awga guuraha habeenkii sida galowga foorya adigaan ku goobo
dhegeystayaasha haddaan usoo bandhigno ama aan aan siiyo iminka dhegeystaha qadka taleefonka ku jira halow asalaamu calaykum halow dhegeyste halow dhegeyste halow halow dhegeyste waan ka xundhahay dhegeystayahaasi qadka teelka ayaa ka go-aya barnaamijku waa barnaamijkii barnaamijkii barnaamijkeendii waa barnaamijka tikaabi codkaaga
ana gaari dumaro
dhegeystayaasha galabtay barnaamijka waxay nagala qayb qaadanayaan in ay codkooda tijaabiyaan ku tijaabiyaanna waxa ay ah, hayaan ama ha noqoto hees geeraar gabay ah, guurow een, gabay een, ah, intaba shirib dhegeystayaasha ha nagala soo qayb qaataan lambarka furo toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix barnaamijku waa galab aan dhehe barnaamijku waa barnaamijkii tijaabi codkaaga
عشقاً بإيدي كعلو درادا وبقو أي قسينكي كما إينا إيدي
dhegeystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum halow dhegeyste walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magacayo xaafadda canabey kusoo dhawo barnaamijka tijaabi codkaaga
waa ku dhowahay haye galabtay maxaad noogu soo talagashay waan ka xunnahay dhegeystaha sii qadka taleefonka ayaa ka go-ay كامية حبيبان كما كافلاي أنا قاسي هندو كعن هذا إيدي أنا قاري دمرو كوريجيدا دقتو كعلي حجالبا وقرقار تبا نقن ana gaari dumaro gurigeeda dhaqato ka caliya xigaalaba u gargaartaba noqon
aan u akriyo dhegeystayaasha sms-ka noogu soo diray fariimahooda dhegeystaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa kawaanim buuyiri oo joogta cadaado xaafadda banaadir waxaa codsanayaa hees cusuba xaliimo magool bay tiri baad waxay tiri dhegeystahan mahadsanidin aad bay u mahadsan tahay dhegeystahaasi hadduu u suurta gasho waan usii daynaynaa codsigeeda
adigaan ku goobo u go'doomay awga guuraha habeenkii sida galowga foorya adigaan ku goobo u go'doomay awga guyaya guyaba
iminkana aan siiyo dhegeystaha sida tooska ah qadka ugu jira halow salaamu calaykum halow salaamu calaykum halow halow dhegeyste halow halow dhegeyste waan ka xunnahay dhegeystaha si qadka telefoonka ayaa ka go-ay ana gaari dumaro gurigeeda dhaqato gacaliyo xigaalaba u gargaartabaa noqon
iminkana aan siiyo dhegeystaha qadka teleefonka ku jira halow salaamu calaykum waa ka xunahay dhegeystaha si qadka teleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal iminkana aan tixgelino dhegeystii heestii afrika ay hurdoy codkii xaliima gol
Yeah.com.
waan filayaa dhegeystahaasi inay ka qanacday dalabkeeda iminkana aan siiyo dhegeystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum halow dhegeyste halow walaal adoo codkaagaa sare u qaadayo magacyo xaafadda walaal codkaaga sare u qaada magacaaga waan ka xunnahay dhegeystahaas qadka telefoonka ayaa ku go-ay iminkana aan jaleeco dhegeystayaasha fariimaad soo diray dhegeystahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waah bay tidhi waxaa uu joogtaa xaafadda haraaleeya aan dhehe assalaamu calaykum waa xaawakiin oo joogta hogal dhammaantiin jira oo joogay tiri hambalyo wariyaasha raadiyo cadaado salaan qaas ah waxaan u dirayaa waa cabdulaahi qanciye aad bay u mahadsan tahay dhegeystahaasi sida wacan ay nagala qayb qaadatay ah, barnaamijka waana ka guddoonay salaanta ay noogu soo dhiibtay wariyaha iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii tijaabi codkaaga ee idaacadda raadiyo wacdaado ayaa hadda dhegeystayaal na maqlaysaan
caashaqangu iyo dayr gacalow daraada
dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow haddaana ku celiyo labarada ayaa dhegeystayaasha nagala soo qayb qaadanaya waxay noqonayaa waa furaa toddoba aber labo sagaashan iyo toddoba lix lix barnaamijku waa tijaabi codkaaga ah
uga go'ay gasinkii gaba iina iidhiib gaariya habeenbaan garabtaan filaaye alageesi hanago
iminkana aan siiyo dhegeystaha sida tooska ah qadka ugu jira dhegeysti halow dhegeysta adigoo codkaaga sare u qaadaya magacayo xaafadda haraaley aan ku soo dhawo barnaamijka een codkaaga galabta maxaa ku jajaaminaysaa codkaaga galabtay maxaad ku jaaminaysaa dhegeysta adigoo mahadsan aad baa u mahadsan tahay een galabtay ma jirtaa waxa aad noogu soo talgashay ama codkaaga aad ku jijaaminaysid aad bay u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wacan uu barnaamijka uga qayb qaatay waan filayaa i- dhegeystahaasi inaan ah, u soo gudbin doono barnaamijka ama heesta uu naga codsaday dhegeystayaasha oo soo taraya iminkana aan siiyo dhegeystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum halow salaamu calaykum waan ka xunnahay dhegeystahaasi qadka teleefonka ayaa ka go-ay aan siiyo dhegeystaha kale ee qadka ku jira halow salaamu calaykum halow dhegeysta adoo codkaaga sare u qaadaya halow dhegeystayaasha waxaan leeyahay anshaxa barnaamijka nala ilaaliya oo ha ka mashquulina dhegeystayaasha kale ee barnaamijka soo wacaya
guuraha habeenkii sida galowga foorya adigaan ku goobo go'doomaya ogaa guyaaya guyaabaan kuu guuxayaaye kula waxaan ka tuugaa guri aan yagleele Guyaaya guyaabaan kuu guuxayaaye kula wax
goordhow waxaan gudaagalaynaa dhegeystayaal dhextaalka barnaamijka iminkana aan siiyo dhegeystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magac iyo xaafadda walaal codkaaga sare u qaad magaca
Riyad Dinosaur.
ganisoor baad naga soo wacaydaa galabta ilyas
Ha, Riyad magac.
een galas- ganisoor galabta gala war- ka waran
Mas ya, galabta ka waran meesha aad ku sugan tahay
mashan aad ayaa lagu tacan.
haye galabta barnaamijka maxaa noogu soo talagasha codkaaga ku tijaabinaysaa Codkayga waxaan ku tiisaamina sugahan ugu talagalay inay raacdaan.
bal soo sii daah
أما فاستقيو إذا عدا جيرنا أنك ولا دورني سيد العزاز
maasha allah aad baad u mahadsantahay dhegeysta wax kale oo noogu soo talagasho ma jiraa aad iyo aad ayaa dhegeystahaasi u mahadsantahay loo dhegeyste waan ka xunnahay dhegeystahaasi qadka teleefonka ayaa ka go-aya aad bayna u mahadsantahay sida wacanay barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga badanow iminkana waxaana gudaha gelaynaa dhextaalka barnaamijka waa hees qiiro badan codkii nuur aadalax
waxaa dhacay abaara ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen waxaa dhacay abaara ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen qolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanayay wixii dhigla ou kacaa xolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanaye wixii dhigla ou kacaa Eudhib awoodda, Eudhib, Eudhib awoodda, Eudhib. Haystigan la sugayo, waxaa dhimanaya hooye, dhiigaagii weeye. Haystigan la sugayo, waxaa dhimanaya hooye, dhiigaagii weeye. Eudhib awoodda, Eudhib, Eudhib awoodda, Eudhib. Haystigan la sugayo, waxaa dhimanaya hooye, dhiigaagii weeye. Haystigan dhiigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagi weeye
waa hagaaga dhegeystayaal waxbaa ka daba dhacaya intaas haddaana ku dhaafno heestii qiirada badneed ee abaarta wali waxaan ku gadaa jirnaa barnaamijkii barnaamijyada barnaamijkii waa barnaamijkii codkaaga tijaabi dhegeystayaasha mar kale haddaan ugu celiyo lambarada ay nagala soo qayb qaadanayaan galabtay waxa uu noqonayaa waa furaa toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix waan ku celiya mar kale waa furaa lab- fura toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix waa fura toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix fura toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix dhegeystayaasha iminkana aan siiyo dhegeystaha sida tooska ah qodka ugu jira halo asalaamu calaykum walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magacaya xaafadda
Abbaye, waa afar sano joogta Harare.
een gudagal barnaamijka
Abbaye, anigu hadda waxba ma haye, waxa ii soo degtay. Waa cunug jire.
dhegeystahaasi sida wacan oo uga qayb qaatay barnaamijka barnaamijka galabta waxaan la socodsiinayaa anigoo ah nuur cabdikariin dhadka iminkana aan siiyo dhegeystaha sida tooska ah qadka ugu jira halo asalaamu calaykum walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magacii xaafadda
walaale waa cagaran joogaa sabaqasan karaan agtiisan aan joogaa hadda haye galabtay maxaad ah barnaamijka noogu soo talagashay waxaan ugu soo kala galay eh, salaan
haye yaa halkan ka salaamayda
waxaan ka salaamayaa walaalaha muslimiinta dhammaantood waa tahay een wax kaloo codkaaga ugu tijaabinaysa miyaa jira
Eh, walaale si aad eh, maaragtay shaqaalaha eh, idaacadda gobolada dhexe aad iyo aad aan salaamaynaa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasi waan ka guddoonay sida wacan oo barnaamijka uga qayb qaatay magacaygu waa nuurdiin cabdikariin nadka waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijka codkaaga tijaabi idaacadda raadiyo wacdaado ayaad nagala socotaan
Gacalow daraada, uga go'ay gasinkii, kama iina ii dhiib. Caashaqanku iyo dayr, gacalow daraada, uga go'ay gasinkii,
iminkana aan siiyo dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magacaya xaafadda halow dhegeyste Ee, magacaya xaafadda dhegeyste
Shukri, xaafadda hadal.
shukriye gudagal barnaamijka galabtay
Waan ku salaamayaa Nairobi.
waan kaa qaada walaalo Een, barnaamijka galabtay maxaad ah noogu soo talagashay
Waxaan codsanahay walaal soo sii daa codsigaaga
xuska caaqi- caaqil yare, waxa- xuska buuraa raba.
Een, caaqil yare heesta magaceeda
Mid walba waxaan xuska buuraa.
samista buuraha miya
Xasuus waxaa filib gacanteena ku waxaa filib gudaha.
Een, aad baad u mahadsantaha walaalo waan ah, kaa qancinaynaa heestaad codsatay waa noqon.
waa hagaag galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal hawada aan ka leenahay barnaamijku waa barnaamijka codkaaga tijaabi oo idinla socodsiinaya galabta anigoo ah nuur cabdikariin nadka adigaan ku goobo galabtay dhegeystayaasha haddaan ugu celiyo lambarada ay nagala soo qayb qaadanayaan waa lambarka fura toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix waa fura labo waa fura toddoba eber labo sagaashan iyo toddoba lix lix dhegeystayaal
go'do maya ogaa Kuyaaliya kuyaalbaan, kugu xayaaye, kula waxaan ka tuugaa.
iminkala aan siiyo dhegeystaha qadka ku jira alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة نجيب لك إذا عبد العذاب ضمان شغالة وسلام يا een walaal waan kaa qaaday een gudo galab walaal barnaamijka
magacu waa maxamed cabdi ku sugan cadaabo xaafadda albaabka barnaamijka dawgudunka laga kastoo galabta aan kusoo taligelin wax codkayga aan tijaabinaynin maadaama codkaygu miski yahay Een, haddana waxaa codsanayaa fanaaniinta soomaaliyeed een, mid ka mid a heesaa codsanayaa fanaanka caaqil yare heesta xasili soo xasili
een waa filayaa dhegeysta inaan aqan- ku qancin doono heestaada aad dalbatay barnaamijku waa tijaabi codkaaga dhegeystayaal sheena qiimaha iyo qadarinta naga mudanow iminkana aan ku yara nasano mid ka mid ah kaalmaha suugaanta waa heestii social media
social mediyaho war hooy sidaa maaha qarankana sumee maaha kala sooc dadkana maaha madaxdii la soo doorto eedaynu saar maaha war hooy sidaa maaha social mediyuhu war hooy sidaa maaha qarankana sumee maaha kala sooc dadkana maaha madaxdii la soo doorto eedaynu saar maaha war hooy sidaa maaha sida doontid yeel maaha codnaaninta cay maaha xisooda soo qaado si xun wax uga sheeg maaha sida doontid yeel maaha codnaaninta cay maaha xisooda soo qaado si xun wax uga sheeg maaha dumarkeena soomaaliyeed xeebtooda soo raadi sawiradiyo fiiryooga ruux kale ka soo qaado kabantiga ku cay maaha dumarkeena soomaaliyeed xeebtooda soo raadi sawiradiyo fiiryooga ruux kale ka soo qaado kabantiga ku cay maaha
waa hagaag waa hagaag alla ilaahay waxbaa ka dhacay dhegeystayaal iminkana waxaan gudagelaynaa codsayaashii dhegeystayaasha waa yuusu beesani muxuu nabarka caashaqa xasuustii shay mare waa waxaa iminkana aan ku duwo yuusuf beesani heestiisii
Thank
waxbaa ka dhacay alla ilaahay dhegeystayaal intaasaan ku dhaafno qancinta dhegeystayaasha iminkana aan siiyo dhegeystaha qodka ku jira halow salaamu calaykum walaal magaciyo xaafadda n haye gudagal barnaamijka galabta maxaa noogu soo talagashay ku celi dhegeysta adigoo maasan
gabay gabay haye gudagal gabayga noo akri
bilanay bilan guraxjare dagaya baarka naadka birixeesa lagaade wiil buka wiil buka dowlad dalbastarkeedaaga qari
haye
awaaka aad baad mahadsan tahay galabta iyo ma jirtaa wax kale aad noogu soo talagashay galabta ma jirtaa wax kale aad noogu soo talagashay haye bal noo qaad heestaa haye bal qaad bal qaad bal qaad aad buu mahadsan yahay yaa dhegeystahaasi siduu wacan uga qayb qaatay barnaamijka ana aad baan u mahadsan yahay barnaamijku waa barnaamijka tikaabi codkaaga dhegeystayaal qiimaha iyo qadarinta naga mudano waxaad nagala socotaan raadiyo wacdaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartiisa cadaado iyo deegaanooyinka ku dhowdhow dhegeystayaashana waxay nagala jaan qaadayaan barka internetka ku leenahay www radio wacdaado dot com radio wacdaado dot com live streamkani ayaa taa dhegeystayaal nagala socotaan
عشقا قيدي كعلو درادا وبقوي قسينكي كما إينا إيديك كرمي يا حبيبان كرم كافي لايك أنا كاسي هندو كعن كذا إيديك كرمي يا حبيبان كرم كافي لايك
iminkana aan siiyo dhegeystaha sida tooska ah qadka ugu jira halo asalaamu calaykum halo walaal magaciyo xaafadaada adoo codkaaga sare u qaadaya sida annagoo iyo dhegeystayaasha kuu maqalno walaal cod adigoo mahadsan codkaaga sare u qaad haye cabdiraxmaan gudagal barnaamijka an heestiisaana rabaa aad baan waasantaa dhegeyste waana kaa qancin doonaa heestaasi
guuraha habeenkii sida galowga foorya adigaan ku goobo u go'doomaya ogaa guuraha habeenkii sida galowga foorya adigaan ku goobo u go'doomaya ogaa Guyaya guyabay ku guuxayaaye kula waxaan ka tuugaa guri aan yegnele Guyaya guyabay ku guuxayaaye kula waxaan ka tuugaa guri aan yegnele ana gaari dumaro gurigeeda dhaqato gacaliya xigaalaba ukargaartabaa noqon ana gaari dumaro gurigeeda dhaqato gacaliya xigaalaba ukargaartabaa noqon
waxaana jeclahay inaan qanciyo dhegeystihii ugu dambeeyey ee codsaday heestii saana rabaa aniga saana rabaa haye aan qanciyo dhegeystaasi
Guyaya
sinaan abuure ee roob soo da'ay maa soo socdaa ee sannadan sabuul i si sinaan abuure ee roob soo da'ay maa soo socdaa ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo sar ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo sar saanaa rabaaye aniga saanaa rabaa ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo sar ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo sar saanaa rabaaye aniga saanaa rabaa saanaa rabaaye saasaa rabaa waryaa saandheh oo saan dheh oo saas dheh sii rabti dheh ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo saar ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo saar saanaa rabaaye aniga saanaa rabaa saanaa rabaaye saasaa rabaa waryaa saan dheh oo saan dheh oo saan dheh sii rabti dheh haysiin baarbasoodkeed isi xunee u yeere ee ninka suubixaaye maa soo socdaa haysiin baarbasoodkeed isi xunee u yeere ee ninka suubixaaye maa soo socdaa ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo saar ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo saar ee saanaa rabaaye aniga saanaa rabaa ee saantaada soo qad ee sadrigaa isoo saar saantaada soo qaad sadrigaa isoo saar saanaa rabaa rabaaye aniga saanaa rabaa saanaa rabaaye saasaa rabaa waa hagaagga dhegeystayaal intaas hataana ku dhaafno heestii saanaa rabaa aniga saanaa rabaa halkaad kala socoteen waa raadiyo wacdaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhegeystayaal waxaan la maraynaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka
Ana gaari dumaro gurigeeda dhaqato gacaliyo xigaalaba u gargaartaba noqon Ana gaari dumaro
dhegeystayaal waxaan jeclahay iyo guud ahaan iyo gebi ahaan inaan intaasi kusoo afmeero barnaamijkii codkaaga tijaabi galabta idinla socodsiinayay nuur cabdikariin needka dhegeystayaal oo idinla socodsiinaya anigoo ah nuur cabdikariin needka barnaamij caynkan oo kale aan intaa ku kulmi doono waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo heestii barbaar yahay
dadweyno badownimaada maayge haddaydan sancada baraan barbaryaya filanina haddaydan sancada baraan barbaryaya filanina